بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الحادي والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه xadiidka kow iyo siddeetanaad marwiyun can abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayra laga wariyey can inabiyi sala allahu calayh wali wasalam isagana nebiga ayuu ka wariyey qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacuunii iiga taga oo faraha iiga qaada maa taraktukum waxaan idinkaga tegey sida aan idinkaga tegey u daaye fa innamaa ahlaka waxaa halaagay un man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey waxyaalaha halaagay waxa weeye kasratu su'aalihim su-aashooda farabadnideeda su-aal fara badan inay weydiin jireen oo aan wax qiimahay ku fadhida la arag iyo wakhtilaafuhum khilaafkooda calaa ambiyaa'ihim nebiyadoodii ay khilaafeen fa idaa nahaytukum haddaan idinka reebo can shayin wax un haddaan idinka reebo waxay doonaan ha noqdo shayba haddii lagaa reebo fajtanibuuhu ka dheeraada maxaa yeele waxaa nalaka reebay waan awoodi karnaa inaannu ka harno wa idaa amartukum haddaan idin faro oon idin amro biamrin arrin haddaan idin farana fa'tuu la kaalaya minhu amarkaas waxaad kala timaadaan ma statactum wixii aad kartaan oad awoodaan waxaad awoodi kartaan ka la imaada waxaydnan awoodi karin la idinma haysto weeyaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray tirmidi iyo nasaa'i ibnu maajah imaamu axmed intaba waa ay soo saareen wey xadiidka marka wuxuu ka hadlayaa baa nabi wixii uu nebiyullaahi maxamed wuxuu reebay wixii allah uu reebay oo qur'aanka laftiisa uu ku reebay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum marka mu'miniintii buu rabbi la hadlay wuxuu ka reebay arrimo inaysan weydiin oo haddii arrinka ay weydiiyaan loo caddeeyo uu arrinkaas xumi gelinayo su-aashaas natiijadeeda jawaabteedii ay xumaan gelinayso ay ka xumaanayaan marka su-aashaasoo kale ha weydiinina baa laleehay su-aashaas marka waxyaalo fara badanay kulmin kartaa waxay kulmin kartaa shay ayb heybka ah inaad weydiiso wax heybkaa ah kaa maqan inaad weydiiso ama amar ilaahay subxaana wa tacaalaaba oo dadka ka cafiyey ooba aan naloo xalaaleeyey ama mubaax noo ahaa inaa inta weydiiso su-aashaada sababteedna lagu xarimo markii su-aashaada sababteed lagu xarimona aad noqoto dadka dadka kuwa ugu dembiga badan aad ka mid noqoto maxaa yeelay nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan acdamu lmuslimiina jurma muslimiinta kuwa ugu dembiga weyni waa kuwe man sa'ala can shayin lam yuxram faxurima min ajli mas'alatihi man qof weyn sa'ala weydiiya can shayin waxbuu weydiinaya shaygaasoo lam yuxram aan la xarimin oo marka marka shay aan xaraam ka ahayn markuu weydiiyana fa xurima shaygii la xarimo min ajli mas'alatihi weydiinta uu weydiiyey sababteeda shayga uu xaaraam ku noqdo marka muslimiintii ma darar buu u soo jiidaye dhib mise wanaaguu u keenay ila sharcigiiba weli waxyigiiba soo degay tashriic baa socdo ilaa intuu nebigeenna noolaa calayhi salaatu wasalaam waxyigi waxaa waxyigaa soo degaya tashriic baa jira wax ilaahay subxaana wa tacaalaaba ummadda u cafiyey buu weydiinaya markuu weydiiyabaa sababtiis lagu xarimaya adaa marka muslimiintii dayq geliyey diintoodii waasac ahayd adaa ciriiri ka geliye weyaan waxaa la mid ah su-aalaha tacanudka iyo cinaadka loo weydiiyo qofaa weydiinaysaa cinaad ahaana wax u weydiinaysaa su-aasha lilaahi kaamaaha waa cinaad waay waxyaalo taasoo kalena waxa weeye waa su-aasha uu nebigu naga reebayoo yidhi ummadihii horaa ku halaagsamay su-aalaha tirada badan macna aan lahayn ama cinaadka ambiyada la cinaadayo waxaa ka mid ah yacni inuu qofku weydiiyo asagoo arrimo muhiim ah oo loo baahan yahay oo diinkiisa ku xiran weydiin kari lahaa boo wuxuu weydiinayaa arrimo iska aan macno lahayn oo muhiim ahayn ayuu weydiinaya qur-aanka way ku badan tahay markii ay su'aalahaasoo kale weydiiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa inta laga leexda su-aashoodii aan muhiimka ahayn baa shaygii muhiimkaa loo sheegay marka way ku badan tahay qur-aanka su-aalaha noocaasoo kalea markii su-aal muhiima ay ka leexdaan in muhiimka lagu leexiyo su-aasha marka la ogol yahay waa su-aasha qofka uu hanuunka ku doonayo diinkiisii buu rabaa inuu ku ogaado oo tawxiidkii iyo iimaankii iyo caqiidadii buu rabaa waa weydiin kartaa furuucdii baa la rabaa waysadaadii iyo istijadaadii iyo salaadaadii iyo wixii acmaal ahaa oo fiqhiyaadka ah inaad weydiiso waa lagaa rabaa taas waa matluub wey qofka inuu weydiisto asagoo istirshaad iyo hanuun raadinaya fii masaa'il iddiin inuu waraysto waa loo ogol yahay maxaa yeele maqsadkiisu waxa weeye inuu helo alfiqhu fi ddiin inuu helo wax u weydiinaya sidaa darteed waxa weeye dadka ahlucilmiga waa la weydiin karaa siduu rabbi leeyahay fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun haddaydan idinka waxba garanayn dadka ahlucilmiga ahlu dikriga waa ahlucilmiga weydiista wax nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii xadiid abu daawuud oo warinayo fii sunanihi oo ku warinayo sheekh naasir iddiin alalbaanina uu taxsiininayo xasan uu ka dhigayo wuxuu yidhi yacni musaafir bay ahaan saxaabada qaar ka mid ee safray markaasaa nin dhaawac ku yaallo oo dhaawac uu ku yaallo ayaa meel qabow ayagoo joogo ayuu isku junuubay markaasuu wuxuu yidhi war maxaan sameeyaa saxaabadii buu qaarkii la socday maxaan yeelnaa janaabadiin in laga qubaystaa la amray qofkaana dhaawacaan haddii biyuhu galaanna waa u dhimanaya sidii bay waxay dhaheen annaga wax kale ma naqaanee waa inaad maaragtay qubaysato weeyaan waa qubaystay sidiiba ku dhintay ninkii ilaan dhaawac weyn baa ku yiilay qabowgii badnaana waa jirin sidiiba ku dhintay nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markay yimaadeen markaasuu habaarayoo yidhi qataluuhu qaatalahum allah ilaahay way dileen ilaahay ha dileen way dileen buu yidhi alaa sa'aluu id lam yaclamuu may weydiiyaan haddaysan waxba garanaynin fainamaa shifaau lciyi assu'aal qofka wuxuu ka jaahil noqdo uu ka afla'aado caafimaadkeedu waa su'aashee maxay wax u weydiisan waayeen oo nebigoo kale ugu soo cidirsan waa intaysa xukunkan aysan ku ridin marka su'aashaasoo kale waxaa weye dadka ahlu cilmiga in la weydiisto ayaa la rabaa wixii diinkaada ishkaal kaagala weydiiso laakiin su'aasha tacanudka ku jiro cinaadka uu ku jiro waxyaale aan muhiim ahayn oo dantaada adduuniya aakhara aanan khusaynin ayada lama ogolo weeyaan su-aashaasoo kale lama ogola waana loo diidaa weeye marka waxyaalaha aan la ogolayn oo suaasha su-aalaha la diidan yahay waxaa ka mid ah kayfiyada sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala sifaatkiisa habka ay leeyihiin inaad su-aasho su-aalahana loo diidan yahay ka mid tahay imaam maalik baa nin weydiiyey wuxuu yidhi markuu yani maalik ibni anas uu la hadlayou yidhi yani ilaahay wuxuu yidhi buu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa markaasuu yihi kayfa istawa ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay carshigiisa inuu ka kor noqday seebo uga kor noqday kayfiyada ii sheeg imaam maalik aad buu uga carwa istiwaaha ilaahay subxaana wa tacaala uu carshigiisa uga kor noqdo habka ay tahay cid garanaysahay ma jirto uu ka carwa ilaa uu dhidid ka soo daatay su-aasha ninka u weydiiyey si uga xanuunsan yahay wuu u dhididay markii dambeu madax hoosu raariciyey markaasuu la hadlay markaasuu yihi alistiwaau macluumun waalkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun waasu'aalu canhu bidca buu yidhi wamaa araaka ilaa saaxibu bidca akhrijuuhu buu yidhi yacni waxa weeye istiwaha waa la yaqaanaayo qur-aanku ilaahay ku sheegay sharcigaa lagu yaqaanaa luqadda carabigaa lagu yaqaanaa kayfiyada ilaahay uu istiwaha uga kor noqdayna habka uu yahay waa laga jaahiliyey cidina ma taqaano markaasuu wuxuu yidhi in la rumeeyo istiwaha inuu ilaahay leeyahayna waa waajib in la weydiiyo la yidhahda kayfa istawaa la yidhaahdana waa bidca buu yidhi markaasuu yidhi kuma arkaya inaad saaxibu bidca tahay mooye wax kale ku arki maayo markaasuu amruu yidhi iga saara majliskayga iga saara markaasa majliskiisa laga bixiyey marka saasay ahaayeen salafkeenna ridwaanullaahi calayhi waana soo marnay kayfiyada sifaatka ilaahay oo dhan marka laga warramo waxay culammadu yidhaahdaan ahlu sunnaha العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات كيفية إنان أغانو صفاتك إلهي هبك أيهين إنان أغانو وحي فرع كتهي إن هرت ذات الإلهي نقام ذات الإلهي ميان قرنين سيو أكتا مرة دانا قرنين صفاتك أنا كيفية اسم أغان كرم هل كاكو حرمي مركا سؤالها عن معناها لهين أما ذات الإلهي كسابسا كيفية ديسا وحوي مرنا لما أغلا إلا ويديا لما أغلا ويه xadiidku marka wuxuu nabiga tawsiyo siiyey dadkii markuu yiri ducuunii ma taraktukum war diintan sunnadii iyo kitaabkan idinkaga tegaye faraha iiga qaadasaan uga tegay u ilaaliya uu yiri haddana wuu sii fasiro wuxuu yiri faidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh shay haddaan idinka reebo ka fogaada marka wax alla wixii nabiyulaahi maxamed ou reebo oo qowl iyo ficil ah ka tegistiisa waajib bay noqonaysaa waa taaco ilaahay iyo rasuulkiisa lagu ateeco shaygay nebigu uu reebay in laga tago sidaa darteed waxyaalo fara badan waxa ay shareecadu naga reebto oo dhan waa waxaan awoodi karna wey awoodan uu leenna ka tegistii shayga lagaa reebay istataaco laguma xirin keliya waxaana la kaga soo istitnooday daruura markay timaaddo inay qofka daruurada ay waxyaalaha maxduuraadka u bannayn karto baktiga inuu cuno iyo markii ilaahay uu ka xarimay laakiin min baabi daruura oo nafta ay u go-ayso waa la yeeli karaabu waa loo ogolyahay wixii intaa ka soo haray maya nahyiga siduu yahay in loo qaato wey haddaysa daruuro keenin kullina waa ka wada hari karnaa wixiina la ka reebo dhan wuxuu kaloo yidhi nabiga wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan wax idin farana lama odhanin la imaada waxaad awoodaan kala imaada baadi shareecadu waxa awaamirta fiiri waxa awaamirtoo idin istitaacay ku xirayn awood bay ku xirayn haddaadan awoodi karin maya taqwada ilaahay alla ka cabsiga waa shay la isfaray soo maaha ilaahay wuxuu leeyahy fattaqu allaha ma istatactum waxaad awoodaan rabbigiinna intaad awoodaan ka baqa cabsida ilaahay waa inay taacadaada istidaacadaada ku xiranta waxaad arkaysaa yacni waajibaadka shayga waajibkaa shay kastoo la waajibiyo wuxuu ku xiran yahay awoodda addoonka uu leeyahay bay ku xirantahay hadduu waajibaadkii uu awoodi waayo shaygii waajibka kuwa hadduu qofku awoodi waayo wujuubku waa ka dhacaya waajibka waa ka dhacaya wey hadduu qaarkii awoodi waayo qaarkii uu kara unbuu la imaanaya intuu awoodi waaye waa laga daynaya salaadoo kale maalan had u soo qabo waxaa lays amray istaagga in lagu tukado istaagga in lagu tukado salaadda waajibka waxa weeye waa inuu qofku istaagaa marka haddii istaaggii aada awoodi weydo fadhi baa laguu oggolaaday fadhiga marka awoodi weydo jiif baa laguu oggolaaday inaad ku tukato haddii jiifkii aada awoodi weydo inaad madaxaada nuuxnuuxiso yacni ishaaro keliya xataa darafka ka ishaar isha ka ishaar haddaa wax kale awoodi weydo waa laguu oggolaaday waa istitaaca soonkoo kale hadduu qofku awoodo waa soomaya hadduu ka cajiso cudur hayo darteed waxa weye inuu afuro ayuu leeyahay cudurkaasna uu yahay cudur musmina oo aanan maaragtay inuu ka zuulo aan la rajaynaynin hadduu yahayna miskiinuu quudinaya maalin walba wey haddii in cudurka inuu ka zuulayo la og yahay waa afurayaa maalin kaleu qadaynayaa oo markii soonka laga baxo intii maalmoodoo ka tagtay buu qadaheedii la imaanaya wahaakada marka arrimahaasoo idil waxa weeye haddii weysaqaadka haddii biyo ay kaa cudurtoowa biyo aad ku weyse qaadata aa weydo waa tayamumanaysa waa lagu ogol xajkii haddii aad adiga waa yeel tahay oodan raaxiladii iyo daabadii iyo aadan qaban karaynin oo aadan maaragtay raaci karaynin gaadiidkii iyo diyaaraddii aadan awoodi karaynin qof inaad naa'ib ka dhigato oo tiraada iga soo xaji waa lagu ogol yahay weeyaan marka arrimahaasoo dhan baa ka mid waxaadan awoodi karin ilahay kuguma kalifo xataa fi ljihaad waad ogtihiin qofka markuu awoodi waayo jihaadka oo maaragtay ah yacni dirwatu sanaami alislaam islaamka meeshiisa ugu sarraysa oo nebigu ku tilmaamay haddana hadduu awoodi waayo waxba ilahay kuma kalifin subxaana wa tacaala marka awoodi weydo oodan istitaacadeedii haynin laguma amray ilaa wilaad ummadda muslimiinta ha baaba'da lama odhanayo waad ogtihiin qofka hadduu indhoolo yahay hadduu jiis yahay hadduu jiran yahay haddii maarata waxyaalahaasoo dhan dadka laga cafiyo wey waalidkaada hadduu yidhaahdo jihaad oo talabihii adoo u socdo hadduu ku yidhaahdo joog anigii ateec jihaadka waa ka haraysa maxaa yeele taacada oo waalidka waa waajib wey ayadaa la qaadanaya hadday muslimiintaas awoodi waayaan oo gaaladu ka awood badan tahay waxay allah qur-aanka noogu sheegay waad ogtihiin ninka muslimkaa laba gaal inuu la diriri karo hadduu ka cararana qof cararay buu noqonaya oo wuxuu soo gelaya waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a biqadabin min allah caro ilaahay qof la noqdou noqonaya hadduu iska cararo isagoo aan markaas dagaal xeelo dagaal darteed aan u jeesanayn ama qolo aanan maaragtay muslimiinta ka mida aanan dhankooda u jeesanaynin oo saa u baqdo caro ilaahay buu la laabanaya laakiin hadday saddex noqdaan oo halkii muslim saddex ama afar ay ku soo aadayso gaalo markii la tiriyo hadduu baqdo ou cararo lama yidhahdo qofka waa mudbir waa cararayma waa u bannaanta maxaa yeele ilaahay markii hore wuxuu ka dhigay halka ninkii halkii nin inuu intaa la diriri karo labaatan qofood oo la diriri karo laakiin markii dambe laga takfiifiyo laba laga dhigay al'aana khafafa allahu cankum wa calima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn laba nin baa qofkiiba ku soo aadayso haakada hadday muslimiintii ay gaalada ka awood badan tahay aynan iska dhicin karaynin inay xeelaystaan oo gaalada iska laaluushaan oo iska sii jeediyaan waa siyaasa sharciya wa waa loo ogolya laakiin aan baaba'no hal istirtiro muslimiinta hala baabi'iyo islaamka xataa ma qabo wey waajibkaba ilaahay waxaadan awoodi karin kuguma kallifin waxaana tusayo nusuusta qur'aanka fiiriya allah qur-aanka wuxuu lehi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha karaankeeda iyo awooddeeda waxaan ahayn ilaahay kuma kallifo nafaqada markaa wax dhiibaysa ilahay wuxuu leeyahay liyunfiq duu sacatin min sacatii waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha reerkaada wixii aad awoodi karta sii haddaad qani tahay oo ilaahay kuu barwaaqayo u nicme dadkaaga reerkaaga sii xaaskaaga carruurtaada u barwaaqay wax sii haddii aadan faqiir tahayna inta ilaahay ku siiye wax ka dhiib laakiin wax ka badan ilahay idinkuma kallifin ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilahay diinkeenna ciriiri kama yihin allah wuxuu leeyahay yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra qur-aanku waa ku tiro badanta yuriidu allaahu an yukhafifa cankum allah wuxuu leeyahay maaragtay qur-aankaas maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xarajin walaakin yuriidu liyuahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacalakum tashkuruun marka arrintan qur-aanku way ku badan tahay qofka wuxuusan awoodi karin ilaahay kuma kallifin walidaalika buu nebigu raaciyey istitaacada raaciyey sida ilaahayba istitaaco uu raaciyey wuxuu yidhi waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum waxaad awooddaan kala imaada adiga awooddaada wax walba lagugu xiraya weyaan alxadiidu alxaadi wahamaanuun marwiyin can abi hurayrata radi allaahu canhu can nabiyi sal alla alay wasalam qaal nabigeenna wuxuu yidhi dacuunii iiga taga maa taraktukum waxaan idinkaga tegey faraha iiga qaado diinkayga waa kitaabka iyo sunnadii qaato ku dhaqmo weeye fa inamaa ahlaka waxaa halaaga man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey kasratu su'aalihim su-aashooda farabadnideeda iyo wakhtilaafuhum khilaafidooda calaa ambiyaa'ihim nebiyaashoodii ay khilaafeen oo amarkooda ay diideen fa idaa nahaytukum haddaan idinka reebo can shayin wax un haddaan idinka reebo fajtanibuuhu ka hara waad awoodi kartaane ka hara waidaa amartukum haddaan idin amro biamrin arrin haddaan idin faro faatuu minhu la imaada arrinkaasi kala imaada ma statactum waxaad awoodi kartaan muttafaqun calayhi ee akhrajahu albukhaariyu wa muslimun alxadiidu athaani wahamaanuun xadiidkii labiyo siddeetanaad can jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi buu yidhi xadiidkii labiyo siddeetanaad jariir ibni cabdillaahi albajali ayaa nabiga ka warinaayo rasuulka inuu yidhi man laa yarxam innaasa laa yarxamuhu allaahu man laa yarxam axadka aanan u naxariisanin annaasa dadka aanan u naxariisan laa yarxamhu allah ilaahay uma naxariisto laa yarxamuhu allah ilaahay u naxariisan maayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa soo saaray tirmidi iyo imaam axmedna way soo saareen xadiidkaasi weeyaan xadiidka mantuuq iyo mafhuum ou leeyahay lafdigiisa oo mantuuqa ah wuxuu kugu tusayaa qofka aanan khalqiga bani aadamka u naxariisanin inuusan rabbi u naxariisanaynin raxmadda ilaahay waa weynaysaa mar haddii aadan maaragtay insaanka bani aadamka aadan u naxariisanin mafhuumkiisa marka waxaa laga qaadanaya oo laga fahmaya qofka dadka u naxariisto inuu ilaahay u naxariisanayo subxaana wa tacaala waa cagsigeediibu haddaa adiga khalqiga u naxariisato ilaahayna waa kuu naxariisana raxmadda allah helaysa maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam tirmidi oo warinaayo fii sunanihi fii sunanihi oo ku warinaayo wuxuu leeyahay alraaximuuna yarxamuhum araxmaan dadka dadka u naxariisto khalqiga ilaahay u naxariisto allihii raxmaankaaba u naxariisto irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa dadka dhulka joogo u naxariista allihii samada fowqa carshihii ahaa ayaa idiin naxariisanaya allahaas ayaa idiin naxariisanaya marka raxmadda oo khalqiga loo naxariisto bani aadamka ugu horeeyo xayawaanaadka kale iyo ay ku xigaan makhluuqaadka loo naxariistaa waxaa lagu gaaraa raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu gaaraa khayr adduun iyo aakharo ayaa lagu gaaraa weya cid alle ciddii dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala mas-uul oo uga dhigo oo u naxariisato oo u dhimriso oo madaxtinimadoodaa siday madax ugu noqdeen cadli u sameeyo ilaahay waa u naxariisanaya subxana wa tacaala nebigana wuxuu yidhi waa u duceeyey ilaahay ha u naxariista buu ku yidhi ducada nebigana waa la aqbalaya cid alle ciddii muslimiinta madax u noqoto oo dhibto oo arrinka ku adkayso ilaahay yacni nebigu wuxuu yidhi ilaahay arrinkaa ha ku adkay hana dhibo ilaah nebigana ducadiisa habaarkiisa ilaahay waa aqbalaya wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihim ilaahayow qofkii shay un madax ka noqdo madaxweynea noqotay wasaaradaad qabatay gobol baad mas-uul ka noqotay degmaad mas-uul ka noqotay askar baad madax u noqotay wahaakadaa dadka mas-uuliyaddoodii meel ka mid a baad qabatay qaadi baad noqotay markaasaa dadka u naxariisatay waa u dhimrisay ilaah u naxariiso u dhimri buuyi waa ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam waman waliya min amrihaa shay-an qofka muslimiinta arrinkooda inta wax ka qabs madax ka noqdo fa shaqa calayhim dhibo oo dhibaato u geystaa fashquq calayhi ilaahayu adna dhib buu yihi rabbiyow dhib marka cid alle ciddii ummaddaa u naxariisato muslimiinta cidday mas-uulka ka tahay raxmad iyo dabacsanaan kula dhaqmato allah subxaana wa tacaala waa u naxariisanayaa ducada nebigana waa uu helayaa weye cid alle ciddii raxmadda yacni maaragtay ka tagta khalqiga inay u naxariisato ka tagtana oo aanan u naxariisanin khalqiga iyo cidduu mas-uulka ka yahay ilaahay subxaana wa tacaala dhibkaa ummadda ou dhibay ayuu rabbi dhibayaa subxaana wa tacaala weye masaladaas marka waa masalo aanan bani aadamka keliya khaas ku ahayne xayawaanaadkaba ay la wadaagaan xayawaanaadka markaa u naxariisato raxmaddaas adna waad helaysaa weye waxaa la mid a haweenaydii zaaniyadda ahaydoo nebigu ka sheekeeyey reer bani israa'iil oo sinaysan jirtay oo markii ay aragtay ey ooman oo ceelka afkiisa ku dul wareeganayo oon besti haraad tacbaan la ah ay markaa inta ceelka u degatay ay kabteedii ku soo shurtay biyihii ay markaa siisay oo ilaahay subxaana wa tacaala oo sidaa ugu dambi dhaafay ugu naxariistay taasoo kalebaa ka mid ah waxaa ka mid ah ukulaal baasha la yidhahdo bisadda ama yaanyuurta la yidhaahdo baa haweenay xiratay haween baa xirtay markaasay u diidday mukulaashii inay raashinna siiso biyona siiso meelay ugu xiran tahay waa cadaabtay soo maaha way dhibtay cunnadiiba u diidday markaasuu nebigu wuxuu yidhi cudibat imra'atun fii hirra naag baa waxaa lagu cadaabay cadaabka ilaahay ay ku gashay bisababi hirra mukulaal sababteed yaayuur sababteed bay ku gashay fii hiratin xabasatha buuri way xirtay laa hiya acamataha walaa hiya tarakatha ta'kul min khashaashi alard yacnii markay xirtay cunnona ma siinin mana aynan sii daynin ma aysan qoodin mana aynan sii daynin duurkeeda iska qaraabato wixii ha cuntee ilaa ay ka dhimato mukulaashii ay ka dhimato sidaa darteed haweentaas naar bay ku gashay xayawaankaas ay cadaabtay bay naar ku gashay wey nabigeenna wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam xayawaanka in laga dhigto qarb yani kabdhood wax la yidhaahdo oo lagu shiish barto ma ogol waa tacdiib waay cadaab waay xayawaankaa loo diiday arrintaasi weeye marka mas'aladan raxmaddaa waxa weeye waa caam khalqiga ilaahay oo dhan inaad u naxariisato yaa la rabaa weeye haddaadan naxariisanin ilaahay kuu naxariisan maayo ummadda haddii aad dhibto ilaahay waa ku dhibaya subxaana wa tacaala weeye raxmadda waxaa ka mid a qofka markii laga dhinto oo dadka aad jeceshahay ahalkaaga waalidka walaalaha caruurtaadii dadkaagii aqriba naas ileyki asdiqadaadii qofaa dhintay markaasoo kale xusniga qofka qalbigiisa gelaya ama uu lo-oyna waa naxariis waay sida nabigeennaba calayhi salaatu wasalaam markii wiilkiisa uu dhimanaya ibraahiim wuxuu yidhi alqalbu yaxzanu waalcaynu tadmac walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbuna ilaa maa yurdii rabbana wainaa lafiraaqika yaa ibraahiimu lamaxzuun xadiidkaas waxa weeyaan imaamu albukhaari wuxuu ku wariyey yani fii saxiixihi wakadalika imaamu muslim ayaa soo saaray wuxuu leeyahay ibraahiim dhimashadiisii wey wiilkiisii maariya alqibtiya ee u dhashay wuxuu nebigu yidhi qalbigu waa murugoonayaa ishna ilin bay daadinaysaa waxaa rabbi uu raadi ka yahay mooye wax kalena wax ilaahay raadi geliye mooye wax kalena ma odhanayno laakiin ibraahiimow tegista aad naga tagtay oodna faaruqday waanu ka murugoonayna taasoo kale waa raxma waa midda markii gabadhiisa ay gabadhaysi gabadha ilmihii ay dhashay dhabtu inta ku hayay markay dhimanaysa nebiga ilin ay ka soo daadatay oo markaas saxaabada ay weydiiyeen oo yidhaahdeen maxay tahay rasuulka ilaahayo markaasuu yidhi haadihi raxma yajcaluha allaahu fii quluubi cibaadihi wa inamaa yarxamu allahu min cibaadihi araxamaa waa naxariis ilaahay ou yeelo addoommadiisa quluubtooda dhexdeeda uu yeelo markaasuu wuxuu yidhi wainamaa yarxamu allah alla wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa wuxuu uga naxariistaa alruxamaau kuwa naxariisto ayuu u naxariistaa weye marka raxmadda waxaa ka mid a carruurtaada yaryarka inaad dhunkato oo maaragtay aad dheeliso dhabta saarato oo aad yacni maaragtay tusiso waalidnimada inaad tusto arrintaasoo kale raxmadday ka mid tahay niman reer baadiye ah oo nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay arkeen yacni maaragtay saxaabadii oo ilmahoodii dhunkanaya ayay arkeen markaasaa mid reer baadiyaa wuxuu yidhi aniga toban wiil baan leeyahay buu yidhi weligayna mid ka mida ma aana dhunkanin weligay mid ka mida ma aana dhunkan nebiga arrintii maqlay markaasuu wuxuu yidhi aw amliku laka shay-an in nasaca allaahu min qalbika araxma ma waxbaan kuu tari karaa haddiiba ilahay qalbigaa naxariista ka siibay ma wax kale aniga kuu awoodi kara qalbigiibaaba raxmadaada ilaahay ka saaray buui marka raxmadda noocaasa khalqigoo dhan ayay kulmisaa waxaa la rabaa yacni owlaaddii xaaskaagii jiiraankaaga xayawaanaadkii cidda mas-uulka ah ka tahay oo dhan dowladda u tahay inaa u naxariisato baa lagaa dooni alxadiid athaani wahamaanuun xadiidkii labiyo siddeetanaad marwiyan can jariir ibni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man laa yarxam innaasa qofka aanan dadka u naxariisanin laa yarxamhu allaahu ilaahay uma naxariisanayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baana soo saaray alxadiidu athaalit wahamaanuun xadiidkii saddex-iyo siddeetanaad can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man axabba qofkii jeclaada an yubsata lahu in loo waasiciyo oo loo fidiyo fii risqihi risqiisa loo waasiciyo wa yunsa'a lahu loo dibdhigo fii atharihi raadkiisa loo dibdhigo oo cumrigiisa dib loogu dhigaayo cumriga loo dheereeyo doonayo falyasil raximahu raximkiisa oo qaraabadiisa ay ha xidhiidhiyo ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa soo saaray sidoo kale abu daawuud iyo imaam axmedna xadiidkaas way soo saareen xadiidkaas wuxuu nagu tirtirsiinayaa silatu raximka qaraabadoo la xiriiriyo qaraabadoo la xiriiriyo waa qur-aanka way ku badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay wa aati da lqurba xaqahu waalmiskiin wa xaquuba kugu leeyahayba qofka qaraabada kuu ihi xaqiisa siiya buu leeyahay qaraabada idiinah marka silatu raximka waalidkaaga owlaadaada walaalaha adeerada abtiyaasha habaryaraha eedooyinka ilmo adeerta dadka qaraabada ilmaabtiga waxa qaraabo kula ah raximka dadka kugula ah waxaa la rabaa inaad xiriiriso qaraabadaada nebiga raxim waxa u ahaa waad ogtihiin wuxuu xiriirin jiray yacni waxa weeyaan wuxuu ku xiriirin jiray ree masar oo kale wuxuu ku xiriirin jiray sihri bay leeyihin xiditinimay leeyihin xiditinimada yacni haweentii maariya oo kale oo nebiga guursaday iyo ismaaciil hooyadii oo haajaro ahayd nabiyullahi ismaaciil oo laga soo askumay hooyadii oo haajaro ahayd oo ree masar ahayd iyo nebigeenna ku xidhiirin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaraabanimada wuxuu ku xidhiirin jiray ilaa cadnaan awowga labaatanaad buu qaraabanimo ku xidhiirin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam cadnaan waa awowgiisii labaatanaad weeyaan buu nebiga ku xidhiirin jiray marka qaraabadu ma ahan intaan soko keliyahe ilaa yacni maaragtay awowgaa koray gaaraysaa silatu raximka waxyaalaha wuxuu ka mid yahay qofka rabo inuu ilaahay risiqiisa u waasiciyo oo risiqaada laguu barakeeyo oo wax waasaca aad u aragto cumrigaagana laguu dheereeyo oo tuulal cumri aad ilaahay inuu ku siiyo aad doonayso waxaa lagaa rabaa silatu raximka inaad qofka uu la yimaado oo qaraabadiisa uu xiriiriyo ayaa la rabaa weeye marka xadiidkaasna waa waa waa waa xafi iyo boorin iyo tirtirsiin na laku tirtirsiinayo qaraabada xiriirinteeda inuu yahay shay uu ilaahay ka raadi yahay yacnii markaa xidhiiriso oo si sharciya oo shareecadu la yaqaana a ku xidhiiriso shay ilaahay raadi ka yahay maalinta aakharana lagaa fawaabinayay inuu yahay ayuu nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la rabaa qaraabadoo la xidhiiriyo agoonta masaakiinta qaraabada ah weliba ilaahay muxuu leeyahay yacni marka uu fii suurati albaled ka warramayo wuxuu leeyahay falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fakku raqaba aw itcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba alcaqaba waxaa la yidhahdaa jiir weyn buur weyn oo aad u dheer weli ma eednan korinoo iskuma jarribin iskumana dhibin inaad fuushaan buuri markaasale caqabadu waa maxay caqabadu waxa weeye qof addoonsigu ku jiroo la xoreeyo fakka raqaba amase quudin la quudiyo maalin aad u baahi badan yatiiman daa maqraba buuri agoon qaraabo u saaxiib ah inaad qaraabadaada ah inaad quudiso marka waxaa weeye waxyaalaha ajarka laga kasbaday ka mid tahay aytaamta qaraabadaada inaad siiso raximkaada aad xidhiiriso oo aad maaragtay u doorto wanaag aad u samayso ixsaanka wanaagga inaad samayso aad anfacdo qalbigooda aad suruur geliso adna cumrigaada ilaahay subxaanau watacaala kuugu barakayni risiqaadabuu ilaahay kuugu barakaynaya weeyaan alxadiidu athaalith wahamaanuun can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal alay wasalam anas ibni maalik baa nebiga ka wariyey rasuulka inuu yidhi man axabba qofkii jeclaada an yubsata lahu in loo fidiyo loo waasiciyo fii risqihi risqiisa uu quudanayo oo quudkiisa quud cidhiiri uusan ilaahay gelin wa yunsa'a lahu loogu dibdhigo fii aarihi cumrigiisana loo dibdhigo oo cumrigiisa loo dheereeyo doonayo falyasil raximahu raximkiisa ha xiriiriyo nebigana calayhi salaatu wasalaam warka uu sheegay waa asaadiqu almasduuq yacnii qofka markuu qasad wanaagsan u sameeyo arrinkaas inuu ilaahay subxaanau wa tacaala labada arrimood uu siinayo waxa weeye waa waa shay xaqiiqo ah waay lianna nebigaa warramay salawatu ullahi wasalaamu calayh alxadiidu alraabic wahamaanuun xadiidkii afar iyo siddeetanaad marwiyin can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu abuu muusa alashcari baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi almar'u qofka maca man qof ayuu la jiraa maalinta qiyaamaha axabba uu jecel yahay qofkaa la jirankiisa u ahaadaa weeye almar'u qofku maca man axabba ciddii uu jeclaado ayuu maalinta qiyaamaha la jiraya oo ku mansil noqonaya oo darajadiisa uu tegayaa weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslimba xadiidkaa waa isoo saareen sidoo kale imaam axmedna xadiidkaa waa soo saaray weeye xadiidkaas wuxuu nagu tirtirsiinaya oo nagu boorinaya rususha jacaylkeeda la jeclaado weliba jacayl aad xoog badan inaan jeclaano rususha in la raaco oo waxay amraan iyo waxay reebaanba la qaato waxay reebaanna laga haro waxay faraanna lala yimaado iyo yacni wuxuu nagu tirtirsiinayaa inaanan lala imaanin jacaylkaa wax ka duwan inaanan la imaanin oo bukdigii iyo caradii iyo wax lamidka ah maxaa yeelay alamru bishayi waxaa la yidhahda waa nahyun can diddihi shay markii lagu amro cagsigiisaa lagaa reebaya marka haddii aad dadka saalixiinta ambiyada ilaahay u horreeyaan yacni iyo rusushii dadka saalixiinta oo ahlu khayrka ah markaad jeclaato ahlu sunnaha aad saa u jeclaato waxa weeyaan qofka wuxuu ku gaaraa yacni wax weynuu ku gaaraa jannada ilaahay iyo khayruu ku gaaraa wey iyo ridihiisuu ku gaaraya qof alla qofkii musaaxabatul ashraar la yimaada dadka xuxunka inuu la saaxiibo isku dayo ayaga jeclaado ka jeclaada dadka ahlu khayrka ah waxa weeye asaguna waxa weye dadka ahlu sharta ah ayaa qiyaamaha lala keeni marka dadka mu'miniinta oo dadka ahlu khayrka markaa jeclaatay qiyaamo ayagaad lagula soo saari ayagaad macooda noqonoo la jiraysaa haddiise aad jeclaato dadka xunxunka kuwa xunxunaa lagula soo saaraa wey sidoo nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalib qofka waxa weeye saaxiibkii diintiisau leeyahay ee qof walbaba qofkuu la saaxiibaha iska fiiriyo xadiidkeedii aan soo mari jirnay oo kale mathalu jaliisi saalixi wa jaliisi suu ka xaamil ilmiski wanaafiq ilkiir aan soo marnay oo kale wey marka markaad dadka muttaqiinta la jirto allah baa macaada noqonay in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun dadka ahlu taqwaha ah oo muxsiniinta oo camalkoodii hagaajiyo darajatu lixsaan gaaray allah baa la jiro markaad dadkaas la saaxiibto oo ahlu khayrka aad la kulanto khayr mooye wax kale kama kororsanaysa aakhare hawaab iyo ajri weynaad ka helaysaa laakiin musaaxabatu alashraar markaad la saaxiibto ahlu khayrkana aad la collaytanto waxa weeye shar iyo dhibaato ayaa adduun iyo aakharaba ayuu kuu soo jiidayaa suxbada ninka aad la saaxiibtay weeyaan alxadiidu alraabic wahamaanuun can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal abuu muusa alashcari baa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi almar'u qofka maca man axabba qofkuu la jiro ayuu maciise ahaaday lidaalika ayuu imaamu albukhaari imaam muslim waxay ka soo guuriyaan anas ibni maalik maadaama khaadimkii nebiga uu ahaa wuxuu odhan jiray maa farixnaa bishayin faraxanaa biqowlihi sala allahu calay wasalam almar'u maca man axabba ma aanan ku farxin sida aan ugu faraxnay nebiga hadalkiisii yacnii faraxeenna oo kale sidaa tan ugu faraxnay almar'u maca man axabada uu yidhi shay aan ugu faraxna ma jira buui markaasuu wuxuu yidhi fa ana uxibu rasuula allah sala allahu calayh wasalam rasuulka allaan jeclahay wa abaa bakrin baan jeclahay abuu bakr sidiiq wa cumara baan jeclahay cumar bn khataab fa arjuu an akuuna macahu qiyaamaha inaan ayagii macooda noqdo ayaan rajaynayaa buu yidhi marka qofka aad saaxiib ka dhigato kaa unbaa barrinta oo jeclaato baa lagula soo saaraa marka waa inaanu jeclaanno rususha ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala dadka saalixiinta ahlu khayrka ah saxaabada nebiga ay u horeeyaan inaanu jeclaanna baa la doonayaa weya alxadiidu alkhaamis wahamaanuun xadiidkii shan iyo siddeetanaad can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma cabdullaahi bni cumar bni khataab ayaa laga wariyey allah ka raadi noqday labadoodaba ana rasuula allahi sal alla alay wasalam rasuulka alleh kaana wuxuu ahaa buu yidhi ida stawaa hadduu ekaado calaa baciirihi ratigiisa dushiisa markuu ku sugnaado oo ratiga ou fuulo oo safar u socdo khaarijan ou yahay mid baxayo ilaa safarin safarna u baxayo isagoo safar u socdo markuu ratiga fuulaa wuxuu ahaa nebigu kabbara alaaa saddex jeer mid allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar yidhahdo ahaa markuu yidhaahdo uma qaala nebigu wuxuu dhihi jiray subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun subxaana aladii subxaana waxaa nusqaan iyo waxaan u cuntaminoo dhanba ka hufnaaday alladii allihii baa ka hufnaaday sakhara lanaa annaga noo leyliyey haadaa xoolaha noo leyliyey gaadiidkaa noo leyliyey wamaa kunnaa mana aanan ahayn muqrinina kuwa awoodo lahu yacni taskhiirtiisa xayawaankan ma aanan awoodi karin ratigaa waa kaa awood badan yahay ilaahay baa kuu leeliyey subxaana wa tacala kuu sakhiray adi ma aadan awoodi karin weeye wa inna annaguna lamunqalibuuna kuwa noqon baan nahay ilaa rabbinaa rabbigeenaan u laabanayna maalinta qiyaamaha markaad dhimanana allihii taskhiirtaa noo sameeyey oo wax walba noo layliyey xayawaanaadkaas awoodda badan noo layliyey baynu u noqonaynaa maalinta qiyaamaha si uu noo xisaabiyo si uu noo maaragtay janno iyo thawaab si uu noo siiyo allaan u noqonaynaa weeye markaasuu dhihi jiray nabiga allaahuma yaa allaahumma allahayow inna annagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa safarkeennaan haadaa oo kan ah albira samafal iyo wanaag ayaan ku weydiisanaynaa safarka inaad nagu siiso waataqwa alla ka cabsi ayaanu ku weydiisanaynaa wa min alcamali camalkeenna aan samaynaynana xaggiisa waxaan kaa weydiisanaynaa maa tardaa waxaad ka raadi tahay safarka dhexdiisa inaan ku samayno oo waxaadan ka raadi ahayn aanan la imanin allaahuma yaa allaahuma allahayow hawin fududee oo sahal calaynaa annaga noo fududee safarana haada safarkeennan oo kana allahayow noo fududee wadwi allahayow noo soo duub oo maaragtay noo soo yaree cannaa annaga noo yaree rabbiyow noo soo duub bucdahu fogaanshihiisa oo dhulka safarka meesha u soconna ay fog tahay ardadii noo soo duubo noo soo dhowey noo sahalwey safarkii wey allaahuma yaa allaahuma allahayow anta adigu adigaa ah asaaxibu midka saaxibka ahoo la jiro nagula jiro fi safari safarka nagula saaxibka ah adaa rabbiyo safarkaa saaxib nagula ah oo macbuudkeennoo na muraaqabaynayo noo kaalmaynayo waalkhaliifatuna waa adiga kan looga soo tegey fil ahli ahalka axadkaan uga tagnayna oo noo ilaalinaya noo dhowrayana waa adiga rabbiyo sida annagaba aad noo ilaalinayso ba ahalkayagiina noogu ilaalinaysa allaahuma yaa allaahumma allahayow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min wactaa'i safari safarka dhibkiisa iyo adeegiisa yacni shiddatahu wa sucuubatahu wa mashaqatahu baa loo jeeda dhibkiisa ayaan kaa magangelayaa dhib inaanan kala kulmin safartaas wa ka'aabati almandari yacni fiirada teeda murugta lehna oo daa'imka ah iyo hamiga iyo xusniga leh ayadana safarkaa inuu ilaahay aad ila kulmisa baan rabbiou ka magangelayaa buui adaan kaa magangelaya wa suu'i ilmunqalabi noqosho teeda xunna ilaahay waa kaa magangelaya oo ahalkayga markaan u noqdo iyo maaragtay beledkaygii noqosho xun inaan wax xun inaan ugu tago ama anoo xun aan tago ama dadkii xumaaday aan u tago baan rabbiou kaa magangelaya wa suu'i ilmunqalabi laabasho tan ugu xun ayaan kaa magangelaya fil maali xoolihii iyo wal ahli ahalkii iyo wal waladi carruurtiiba inaan si xun ugu laabto ayaan rabbigu kaa magangelaya markuu safraya nebiga ducadaasuu akhrisan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa idaa rajaca markuu safarta ka soo noqdana nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala hunna intaanoo kale u dhihi jiray markuu soo laabanayo meeshii uu tegay markuu ka soo noqonayo saanoo kale u akhrin jiray wa zaada fiihinna wuxuu ku kordhin jiray intaan arrimahan aan soo sheegin wuxuu ku siyaadin jiray markuu soo laabto aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun kelimadaasuu ku celcelin jiray aayibuuna kuwa noqon baanna taa'ibuuna kuwa rabbi u tooba keenaya baanna caabiduuna kuwa caabudaya baan nahay xaamiduuna kuwa mahadinaya lirabbinaa rabbigeena ku mahadinayo oo caabudaya baan nahay weyaan ilaahay baan u tooba keenaynaa taa'ibuuna lirabbina aayibuuna lirabbina caabiduuna lirabbina xaamiduuna lirabbina kulli ilaahay baa u noqonaysa ilahay baan u wada laabanaynaa allaan caabudayna allaan ku mahadinaynaa nicmadaa uuna siiyey ayuu nabigu ohan jiray salawatullahi wasalaamu calayh xadiidkaas musanifku wuxuu yihi rawaahu muslimun imaam muslim baa fii saxiixii ku wariyey wakadalika tirmidi iyo abu daawuud iyo imaam axmed intaba waa ay soo saareen wey xadiidkan fawaa'id fara badan buu leeyahay wuxuu ka warramayaa qofka waxa laga doonayo safarta inuu la yimaado maogta haddii sunnada laga tago qofka hadduu sunnada ka tago sunnada booskeeda bidcaa gasho annagu hadda markii dadkeennu ay safrayaan inta ducadan akhrisataah way yartahay waa xadiid saxiixo imaam muslim fii saxiixii iyo aimyadoo dhan ku sugan markii rufuqa la socdo oo meel in la aadal rab maxaa la yidhahdaa soomaali maxay dhahan afar afarta isugu keeni dara afar faatixo isku soo daraa la yidhahda afarta noo akhriya afar faatixo ma nabiga ma faatixada nebi maxamedaa lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam saddex iyo afar iyo shan noo akhriyayo laba ma dhihin faatixooyin isugu kaayodara ma una dhihin ducadaanuuna baray tanaan rabnaa marka in la yidhaahdo qof walba inuu barto markuu safrayo yacni oo safar uu gelayo inuu akhristo baa la rabaa saasoo kale baa laga doonaya waxaa weeye marka ugu horrayso wuxuu ku bilaabay takbiir inuu allaah akbar min kulli kabiirin wax kasta kulligii inuu rabbi ka wen yahay ayuu ku bilaabay oo nebigeenna uu ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam uma markaasuu ilaahay nusqaan oo dhanba ka hufay wuxuuna sheegay maskiin inuu yahay uusan awoodi karin nicmadaa ilaahay uu siiyey oo u sakhiray inuusan asaga awooddiisa ku keensan karin waxaan ilaahay bani aadamka uu siiyey dhulka lagu maro hadday gaadiid tahay oo maalan sidii waagii owrta la raran jiray leanna carabta waxay dhihi jireen owrta waxay u yaqiineen safiinatu saxraa ba u yaqiineen sida safiinada iyo doonta badda loogu gooyo baa dhulka bahgooyada oo saxraaga ah na waxaa loogu goyn jiray owrtaas baa la raaci jiray iyo fardaha iyo wixii la mida bay haystay nicmadaasoo nabigeenna ka shukrin jiray saxaabadana ka shukrin jiray annaga maanta ilaahay wuu noo sakir wax ka badana nala siiye meeshii yacni sanawaad lagu mari jiray baa saacado ku maraysa yaad ku tegi karta ama hawada mar ama dhulka ku safar ama badda ku safar yacni safar oo raaxo lahan haysanna sidaa darteed qofka waxaa la rabaa ilaahay baa noo sakhiray subxana wa tacala awood marihi waxaana dhan waa taskhiir min allah ilaahay taskhiirtiisa ku timid inuu qofka ducadan akhristo rabbigiisa waxaan u qira nicmadan ayaa la rabaa uma safartaada inaad u ducayso siduu nabigu ugu ducaysan jiray inuu safarkaaga safar samafal iyo wanaag aad ku samayso ou noqdo safar alla kacabsi kuu kordhiyo ou noqdo camal ilaahay raadi ka yahay inaad la timaado safarkaada inuu noqdo inaad weydiisato uma inuu ilaahay kuu fududeeyo safartaasoo ounan kugu dhibinoo dhulka kuu soo dhoweeyo allahna inaad adiga iyo ahalkaagii iyo maalkii aad ka soo tagatay iyo wixii aad ka soo tagtayba inuu khaliif kuu yahay inaad qofka u weydiisto safartaas dhibka ay leedahayna ilaahay uu qofka ka badbaadiyo waxaa la rabaa inuu weydiisto markaasoo kale ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kuu sakhiraya safarkaadan uu kuu sahli rufuqo wanaagsan buu alla ku siini makhaawiifta aad ka baqayso iyo waxaad ka cabsanaysoo dhan uu rabbigaaga kaa badbaadini wax badan oo maaragtay aad iyo aad u wanaagsan ayuu rabbigaada kula kulminaya soo noqodkaadana sidoo kale lagaa rabaa inaad kaarta akhriso intaadan reerka soo gaarin aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun inaad akhriso baa lagaa rabaa alxadiidu alkhaamis wahamaanuun can cabdilaahi bni cumara radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sal alla alay wasalam cabdillahi bni cumar wuxuu yihi rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa ida stawaa calaa baciirihi markuu ratigiisa oo dushiisa ku sugnaado khaarijan isagoo ila safari safar mid u baxaaya uu yahay kabara alaaan saddex jeer buu allah akbar oran jiray uma qaala markaasuu dhihi jiray subxaana aladii sakhara lanaa haada subxaana waxaa nasahnaado nusqaan oo dhan ka hufnaaday alladii allihii sakhara lanaa annaga noo sahlay haadaa gaadiidkaa noo sahlay wamaa kunnaa annaguna ma ahayn muqriniina ay mutiqiina kuwa awoodo lahu asaga awooddeenna iyo xeeladdeenna kuwa ku keensada ma aanan ahayn wa innaa annaguna lamunqalibuuna kuwa noqon baan nahay ilaa rabbinaa rabbigeennaan u noqonayna maalinka qiyaamaha ah allaahuma yaa allaahuma allahayo innaa annagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa safarkeennan haada oo kana albira samafal iyo wataqwa alla kacabsi baanu ku weydiisanaynaa sharoo dhan inaa naga ilaaliso wa min alcamali acmaasha xaggeeda aan samaysanaynana waxaan kaa weydiisanaynaa maa tardaa waxaad raadi ka tahay inaad na siiso camal aad raadi ka tahay inaad na waafajiso allaahuma yaa allaahuma allahayow hawin calaynaa noo sahalo noo fududee safaranaa haada safarkeennan oo kana allahyo noo sakhiro noo sahal wadwi cannaa bucdahu fogaanshihiisana noo soo duub oo mid dhow nooga dhig allaahuma yaa allaahuma allahayow anta adigaa ah asaaxibu allaha saaxibka ah bisafari safarka adaa nugula saaxiib ah yacni macnaheedu waxaa weeye waxa weeye xagga xifdiga iyo kalaa'ada iyo icaanada iyo kaalmadaa loo jeedaaye maaha inuu ilaahay kula jiro oo daatadiisa uu kugula joogo allah waa fowqa carshihi weeye waalkhaliifatu fi lahli isla markaasna annaga aad nala jirto ahalkeennina allah aadaan kaaga soo tagano khaliif nooga ah oon maaragtay sharoo dhan nooga haynayo wey allaahuma yaa allaahuma ilaahayow allahayow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelaya min uctaa'i safari safarka dhibkiisaan kaa magangelay wa ka'aabati almandari fiirada teeda murugta leh ayaan kaa magangelaya wa suu'i ilmunqalabi noqoshada mideeda xun oo fil maali maal xoolihii iyo wal ahli reerkii iyo walwalada carruurtiiba inaan si xun iyo kula noqdo aragti xun ayaan rabbigu kaa magangelaya waidaa rajaca markuu laabto qaala hunna wuxuu odhani kelimaadkan buu leeyahy wasaada fiihinna wuxuuna ku kordhiyaa iyaga kelimadaanu ku kordhiyaa ah aayibuuna aayibuunada waad noqon kartaa inaad tidhaahdood kuwa laabanayo ahalkooda u noqonaya baana taa'ibuuna kuwa rabbi u tooba keenaya baan caabiduuna kuwa caabudaya lirabbina rabbigeena caabudaya baan xaamiduuna kuwa mahadinayo oo rabbigooda lirabbina rabbigeena ku mahadinayo ayaanu nahay sidaas ayuu nebigu odhan jiray markaas waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaadoo dhan waase kuu sakhiraya markaa ducadaas aada akhrisato weeyaan maxaa yeelay safar badan waxaad arkaysaa safarada safar aad u dheer oo yani maaragtay dhib badnaan lahaa inuu ilaahay dadka u yasiro safar sahlan ilaahay kaaga dhigo safar gaabanna waxaa dhici karta qofka in lagu dhibo oo tacab iyo shiddo iyo rafaad oo kala kulmo waxa keenaayo wuxuu ilaahay sahlaa sahlan oo rabbi loo tala saarto wixii ilaahay subxaana wa tacaala looga fogaadana waa dhib baa lagala kulmaa weeye alxadiidu asaadis wahamaanuun xadiidkii lix iyo siddeetanaad can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma jaabir bni cabdillaahi baa laga wariyey allaha ka raadi noqday qaala inuu yidhi ana nabiya sala allahu calay wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ba qaala wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum khuduu qaata dadow cannii aniga waxaad iga qaadataan manaasikakum acmaashiinna xajka camalkii xajka aad samaysan lahaydeen aniga iga qaata rawaahu axmed imaam axmed baa wariyey wa muslim imaam muslim wanasaa'i imaam nasaa'i intaba way wariyeen wey wakadalika abu daawuudna xadiidkaasina waa uu soo saaray waana xadiis saxiixa weeyaan xadiidkaas wuxuu la mid yahay xadiidka aan soo marnay oo salaadda ku saabsana markuu salaadda dadka baray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaad ii aragtaan anuu u tukanayo u tukada buu yidhi kadaalika nebiga markuu xajkii dadka baray oo tacliimtii ou tusay ayuu wuxuu ku yidhi khuduu cannii manaasikakum khuduu cannii manaasikakum waxay riwaayadka ku daraan fainii laa adrii lacallii axuju bacda xajati haadihi waxaa la arkaa inaanan xajkan kadib aanan idinla soo xajinine manaasigtiinni aniga iga qaata ficlan sidaasay noqotay nabiga halkaa xaj ubuu xajiyey xajatulwadaac la yidhaahdo keligiisuu xaj ka xajiyey waana sanadkii tobnaad markuu ka laabtayna waxa weeye muddo ka bacdi ilaahay waa oobsaday weeyaan marka xadiidkaas wuxuu tusinayaa xajka wax alla wuxuu leeyahay hadday waajibaad tahay hadday mustaxabbaad tahay wax kasta oo ama waajiba ama sunno ihi oo nebigaba uu sameeyey inaan la imaanna baa la rabaa arkaantii xajka uu lahaa yacni maaragtay waajibaadkiisii waxoo dhanba inaan la imaanna baa nalaka rabaa xajka saddex dariiqo ayaa bannaan saddex hab baa loo xajiyaa ifraad wax la yidhaahdo xaj keliya inuu qofka xarmado oo xaj keliya uu xajiyo waa ifraad baa la yidhahda sifo kaloo loo xajiyaa jirto qiraan la yidhaahdo oo qofka qaarin uu noqonayo xaj iyo cumraa isku dhex daraysa isku mid a ku gudanaysa hal mar aa wada gudanaysa mid kaloo waxaa jira xaju tamatuc la yidhaahdo oo ah cumra marka horead cumraysanaysaa markaa cumradaada dhammaysato xalaal noqoto dabadeeta xajka yowma tarwiya markii la gaaro baad xajkii xarmanaysa mid kaa dambe oo tamatuca la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa xajka ugu fadliga badanoo nebiga u amray calayhi salaatu wasalaam nebiga u amray nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxayey xoolo aad u tiro badan ayuu soo waday oo maka inuu ku gowracan rabo mina inuu ku gowracan rabo marka dadkii saxaabadii iyo markii yacnii dadkii ay xaj soo xarmadeen xaj bay soo xarmadeen wuxuu yidhi cid alle ciddii aan hadyi wadin xajkeeda cumraha u bedesho waa inay cumro u bedelataa faskhi inay samayso oo cumro laga dhigto saxaabadii qaaray la adkaatay nebigii xajinaayo in cumro laga dhigto macnaheedu waxay keenaysaa dulxulayfa ka soo xarmadeen oo madiine agteeda ah nebigu ka soo xarmaday makuu yimi ilaa uu yacni yowm maxaali yowma naxriga yowma alcaashir ou jamrat alcaqaba tuurto qofka ou tuurto xaajiga ah oo madaxa uu xiirto oo dabxiga uu sameeyo oo tawaaful ifaado uu sameeyo taxallul kaamila ma helaayo taxallul kaamila ma helaayo marka muddadaasoo dhan dharkii uu wato waa inuu qabaa tintiisa waa inuusan xiirin uusan timihiisa meel ka goyn ciddihiisa uusan jarin madaxiisa inuusan dadin iyo wejigiisa midna inuusan dadin baa la rabaa raggi marka waa nooc adag wa waa arrin adag wa nebigu wuxuu ku reebay dadka hadyiga wada bes intaa inay sameeyaan marka saddex nin yacni saddex qof nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cali bni abi aalib oo yeman ka yimid oo nebiga wuxuu xarmadeena xarmaday yidhi hadyi waday iyo talxat ibni cubaydillaah saddexdoodaas mooye oo hadyi wadeene inta kaleeta nebiga ha la fasakha buu yidhi markii ay diideen oo qaar yidhahdeen see annaga u fasakhanayna yacnii waxaa waaye markaad xaj cumrada samayso waxa kuu bannaan waa xalaal noqotay xajkaadaa suganaysaa tamatucaa la yidhahda reerkaadaa la kulmaysaa timahaadaad xiiranaysaa wax walbaad samaysan kartaa madaxaadaa dadanaysaa waa adoona xarmanayn oo kale maalinka xajka la gaarana waad horaa ka xarmanaysaa saasoo samaynaysa markii arkay marka waxay yidhaahdeen maa annagaa haddana xajinayno wa madaakiirunaa taqtur ayadoo reerkeenna intaan ka nimid ay hadda maaragtay xaaska intaan u tagnay farjigeennii ay biyihii ka daadanayaan miyaan haddana aan maaragtay haddana xaj aadi karnaa bay leeyihin nabigu waa ku carooday calayhi salaatu wasalaam ilaa uu yidha markuu arkay arrinta inay diidan yihiin ku adag yihiin ayuu ku yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadya walajacaltuha cumra walowlaa ana maciya alhadya la axlaltu wuxuu yidhi yacnii low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa min amrii ma stadbartu wixii aan ka soo tegey haddaan yacni qaabilin lahaa buu leeyahy haddaan arrintan ogaan lahaa wuxuu leeyahay hadyii maba soo kaxeeyeen xoolo ma soo kaxeeyeene cumraa iska soo xarman lahaa wala jacaltuhaa cumra xajkaygana cumraan ka dhigi lahaa walowlaa marka waxaa igu reebay inaan aan aniga aanan xalaal noqoninoo xajkaas aan guto waxaa igu reebay buu leeyahay hadyiga aan wado haddaynan hadyiga wadi lahayn oo xoolahaas aanan wadi lahayn la axlaltu aan xalaal noqon lahaa ayuu leeyahay marka yacni xajka ugu fiican dadka hadda waxay u haystaan xoolaha horta laga rabaa qofka mutamataca neef inuu qalaa la rabaa neefkan ma aha la qalayo nusqaan xoolahaadii gaartay shay waajiba oo aad ka tagtay u qali maysid laakiin waxaa u qalayso waa mutamatacata waa lagu amray weeyaan imaa inaad xoolo qasho haddaadan xoolo haynin toban maalmood inaad soonto saddex ka mida maka ku soon toddobada kale markaad gurigaada tagtay ahalkaagii baad soomaysaa saddexda maalmoodna markaad ku soomaysaa waa qofka aanan xoolo oo gowraca haynin waa taa wey marka ma ahan jabri iyo kabid nusqaan gashay xajkii oo loo kabayo maahee ee waxaa loo gowracayo waa tamatuca l maarata la amray qofka mutamatica in uu maaragtay neefkaa qalo marka xajka raaxada leh oo nebigeennana uu dadka ku booriyey waa xajka tamatuca xajkeena waa inaan mutamati tamatuc ka dhigana marka inta ka baxayso miiqaadkaada markaad u dhowdahay waa inaad cumro xarmataa oo tidhahda labayka bilcumra ama yacni maaragtay nuweytu bilcumra waad dhihi kartaa inaad niyeysatid oo aad la jaharta niyada nebigay ka sugnaatay la jahar cumradaada dhammayso ilaa cumrada wax weyn maaha cumrada waa taqaanaan xarmashada markuu miiqaadka qofka ka soo xarmado oo labayka bilcumra yidhahda salaad laba ragcoo tukatid lagaama rabo waxba ha tukani kabacdi markaad timaado koo waxaa ka bilaabaysaa tawaaf masaajidka xarunku markaad tagta laba ragcoo taxiitulmasjida tukanaha dhihi taxiitulmasjidka dawaafkaa kuu noqonayo dawaafkii toddobada jeer markaad dawaafto oo dawaafka uu kuu dhammaado maqaama ibraahim gadaashiisaad laba ragca ku tukanaysaa labadaada ragca markaad tukato ragcada hore faatixada kadib qulyaalkaafiruun ragcada dambe faatixada kadib qul huwa allahu axad waa ducaysanaysaa khalfa maqaami ibraahiim baa ku ducaysanaysaa markaad dhammaysato waad bixi safa iyo mar waa tegaysaa safaad ka bilaabaysaa markaa u soo jeesanaysaa ducadii nabiga akhrin jira aad ku ducaysanaysaa dabadeeto adoo fuulayoo leh ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayh waad koraysaa toddoba jeer baad sacyigii samaynaysaa toddobada marka ma aha sidii dawaafkii oo kale inaad ku soo wareegto hal mar ma aha halka maroo safa inta ka tagta aad marwo tagto waa hal mar wey dadaa waxaa arkaysa afar iyo toban jeeru sameyn waa rafaaday markaasuu sida dawaafkii afar iyo toban jeer isagoo jajabayo soo baxa oo ciriirig iyo dhibka uu la kulmo halka maroo aad ka tagto safa oo marwo aad tagto waa hala xisaabsanaysa marwo markaa ka timaadoo safa timaadana kii labaad wey ilaa marka dambe ka toddobaad uu ku dhammaado marwo uu kugu dhammaado mid kastana meesha markaad tagto qiblada waxaad qaabilaysaa kacbada waa ducaysanaysaa marka intaa kuu dhammaato xalqi baad samaynaysaa madaxa xiiranaysaa ama waad gaagaabin inaad xiirataana fadli badan haddaad laakiin xaaji tahay inaad gaagaabiso cumradaa la rabaa si hadhowdii xajka mar labaad aa u xiirato lianna mutamatic markaad tahay dawaaf kalaa lagaa rabaa dawaaf kale oo dawaaf alifaada la yidhaahdo baa lagaa rabaa markaasan inaad yani waxaa lagaa rabaa aad yani marka hore gaagaabi laakiin haddaa muctamir keliya iska taho ramadaanko kale cumraysanayso xiiro maxaa nabiga u duceeyo yidhi allaahuma arxam lilmuxalliqiina buuri ilaahu u naxariiso dadka madaxooda xiiro yaa rasuula allah walilmuqasiriin kuwa gaagaabiyana ducada ku dar raxmadda markaasuu allahuma arxam lilmuxalliqiina ku celiye kuwa xiirta allahu naxariisto mar labaad bay sidii yidhaahdeen sidiibau ku celiyey mar saddexaad markii markii afraad buu markii dambe yidhi walmuqasiriina buu kuwa madaxa gaagaabiya buu yidhi walmuqasiriina marka afraad buu yidhi buu marka arrintaas marka waxaa la rabaa marka intaa la timaado cumradooda waa ka xalaal noqota reerkii kula socda xaaskaada waa kuu bannaanya barafuunkii waa kuu bannaan waxaa doonta samayso dharkaagii labiso iska siib dharkii waa tamatucu ayaamahaasoo dhan iska joog maka maalinta yowmu tarwiya la yidhaahdo waa maalinka sideedaadka baa lagaa rabaa duhurka inaad ku tukato mino inaad ku tukato mino markii la tago waxaa lagu tukanayaa duhurka casarka maqribka cishaha salaad subaxa lagu tukanaya mino inaad joogtaa lagaa rabaa intaas duhurka iyo casarka iyo cishaha waa gaabinaysaa laba laba ragca ka tukanaysa laakiin salaad walba keligeed inaad tukataa la rabaa jamc ma samaynaysa maxaa nabiga ma jamcinin ma jamcinaysa duhurka duhurkiisii tuka laba ragco casarkii labadii ragco maqribkii saddexdiisii cishaha laba ragca ka tuka subaxiina laba ka tuko subaxaas waa habeenkii la aadaya marka carafo habeenkii sideedaadkii sagaalaadka habeenkeedii way salaad subax markay qoraxda soo baxdo qofka inuu dhaqaaqo iftiwaaga uu baryo fajarka markuu soo baxo ayaa la rabaa iftiin ay noqoto qoraxda soo baxda inuu dhaqaaqo yacni waxaa la rabaa zawaalka ka hor inaadan carafo gelin baa lagaa rabaa oo aad gasho carafo markii qoraxda bartamaha ka leexato markay bartamaha ka leexataa carafo tegaysa markaasna waa marka aad duhurka iyo casarka jamciso duhur iyo casar oo wada jiro baad jamcu taqdiir samaynaysaa oo aad carafo dhexdeeda ku samaynaysaa carafa ku samaysanaysaa ama carafa intaadan gaarin salaada duhur waxaa lagu tukadaa masaajidka la yidhahdo namira masaajidka qayb ka mida qaybtiisa dambe aada u weyn yahay qaybta dambe waa carafa wey qaybta horena waxay ku jirtaa waadi curana ayay ka mid tahay marka iska fariiso qaybta hore masaajidka gal haddaad geli karto haddaad geli weyso dadka ha dhibina meel gooniya tag salaada la tuko duhur iyo casar laba ragco laga tukano duhurkii casarkiina laba ragco jamcu taqdiima la waa lasoo hormariya markaad salaadaa la tukado oo zawaalka uu gaaro markaa carafo tag markaas carafo ilaahay subxaana wa tacaala ku bari sharti ma aha jabalka ay hadda u bixiyeen oo awal jabalu ilaala la dhihi jiray laakiin jabaluraxma la yidhaahda dadka u yaqaanaan sharti ma aha nabiga bannaankiisoo istaagay markaasuu yidhi waqaftu haahunaa wacarafa kulluhaa mowqif caraf oo dhan meeshaad ka istaagto o dhan mowqif masaajidka qaybtiisa dam haddaad iska fariisato qoraxba aadan aadin oo meesha qur-aankaada ku akhrisato ilaahay ku bariso ilaa qoraxda ay ka dhacdo waa kuu kaamil carafadaada waad istaagtay weya wuquufa carafa lagaa raba buurta inta la koro la isdhibo oo barako gooniya lagama soo helayo buurta koritaankeeda wax barako gooniya dhib maahane waxa kala soo kulmaysa nabigu ma fuulin calayhi salaatu wasalaam adaa isdhibayo markii qoraxda ay dhacdo baa la rabaa inaad ka soo baxdo qoraxdoo dhicin ma soo tegi karti markay qoraxda dhacdo maalinta sagaalaad ay dhammaato habeenkii tobanaadka uu soo gelayo markay qoraxda dhacdo kadib baa la rabaa inaad ka soo baxdo carafa aad ka soo baxdo oo musdalafa aad timaado musdalafa markaad timaado masaajidka mashcaruulxaraam haddii barxaddiisa masaajidka aad wax ka heli karto meesha hadda laga dhisay waa meeshuu nabiga degay calayhi salaatu wasalaam masaajidka mashcaruulxaraam liida oo musdalafa ku yaala haddaa weydo musdalafoo dhan waa mowqif wa meel alle meesha ka tagtaa tegaysa waxaa waye musdalafo waxaa ku tukanaysaa maqribkii diba usoo dhigta ma aadan soo tukanin qoraxda markay dhacdo iska soo baxaysa cishaha dib ugu dhigaysa cishihii maqribkii baad ku jamcinaysaa musdalafa maqribkii saddexdiisa ragca hormarinaysaa waa la aqimayaa mar labaad salaada labaad waa loo aqimaa aadaanka hal aadaan way laba iqaamadaa la raba tan hore waa aqimta da dambana waa u aqimaysa cishihiina laba ragca ka tukanaysa nabiga salaad ka dambaysa sunnaa iyo witri midnama tukan waa seexo markaas ilaa meeshaada seexataa lagaa raba halkaa jiifo xaajaadkaada markaa soo dhammaysato cunadaada iyo musqulahaada iyo qubayskaada markaa dhammaysato iska seexo meeshaa jiifo markii ay kuu dhammaato waaga markuu baryo oo salaada subaxii la tukado salaadda markaad tukato meeshaa ku ducayso musdalafa dhagxaanta waa ka qaadan kartaa laa ba'sa waa ka qaadan kartaa nina kuuma diidan toddoba dhagax keliyaha qaadanaysaa dhagaxa la tuurayana waa inuu noqdaa xasal khadfi baa la yidhaahdaa waa inuu noqdaa qaruura xayararka inuu noqdo wey dhagax waaweyn oo dadka lagu jabiy inaysan noqon markaasaad waxaa samaynaysaa markaa meesha tagto waxaad ka bilaabaysaa jamrat alcaqaba baa toddobada dhagax ku tuuraysaa bas labada kale ma tuuranaysa maalinta tobanaadka ah madaxaadaad xiiran xoolihii aad waday baad gowracaysaa markaa kabacdi isla maalinkaas inaad maka tagtaa lagaa rabaa oo dawaaf alifaadihii aad soo samayso sacyigiina aad ku darto mutamatica ay sacyi baa lagaa rabaa kuma gaarsanayso dawaafka oo keliya sacyigii iyo waxaad la imaanaysaa iyo tawaafkii dawaafkaa horeeyo sacyiga la imow markaa dhammaysta madaxii xiiro markaa kabacdina xaj oo dhan waa ka xalaal noqotay reerkaagana waa kuu bannaan yaha markaasi barafuumkaada kuu bannaan dharka kalea labisanaysaa dharka cadcadaa waa iska dhigaysaa laakiin waxaa lagaa rabaa mina inaad usoo hoyato habeenka kow iyo tobnaad acmaashii o dhan waa dhammaysatay minaa usoo hoyanaysa mina waxaa la rabaa inaad joogtid toban iyo kow toban iyo labo toban iyo saddex saddexdaa inaad joogtid laba haddaad joogta koo iyo toban labiyo toban yacni koo iyo toban iyo labiyo toban maalinka labiyo tobnaadka aakhirkiisa inaysa mino qoraxda kuugu dhicino atacajul soo samaysaa la rabaa faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayhi waman ta'ahara falaa isma caleyh haddaad dib u dhacdana waaba fadli kale kasii fiican oo maalinta saddex iyo tobnaad aad iska joogto saddexdaa maalmood camalka la qabanayaa wax kale ma aha waxa weeye dhagxaantaasaa la tuuranayaa saddexda jamro baa tuuranaysaa kan waxaad ka bilaabaysaa suqraa baa laga bilaabaa wustaa lagu xijiya kubraa loo dabamarinaya ha saas wey marka siday usoo kala horeeyaan midda mina soo xigto baa laga bilaabaya ta ku xigtaa lagu xijinaya toddoba toddoba dhagax taa markaa tuurato waad ducaysanaysaa geesaa tegaysaa waad midda koobaad waad ducaysanaysa qibladaa u jeesanaysa waad ducaysan tan labaadaa tuuranaysaa geesaa tegaysaa waad ducaysanaysaa midda saddexaad markaa tuurato ma ducaysanaysa horaa u baxaysa ducada nebiga ma ducaysanin labadaasaa lagu ducaysta markay kuu dhammaato saddexdaa maalmood xajkaadiina waa kuu dhammaaday wey marka manaasigta nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu maaragtay oo u samayn jiray oo una u amroo yidhi khuduu canii manaasikakum manaasigtiinni iga qaata buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas marka acmaashaas xajka iyo cumradii kulligo ka warramaya alxadiidu asaadis waamaanuun xadiidkii lix iyo siddeetanaad marwiyin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir bni cabdillaahi baa laga wariyay ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala nabiga inuu yidhi khuduu qaata canii aniga iga qaata manaasikakum acmaashiina xajka aad samayn lahaydeen wixii xajka aad samayn lahaydeen cibaadaada aniga iga qaata rawaahu axmed wa muslim wannasaa'i wakayruhum baa wariyey alxadiidu asaabic waamaanuun xadiidka toddobiyo siddeetanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam abuu hurayra laga wariyey inuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qul huwa allaahu axadun tacdilu ulua alqur'aan qul huwa allaahu axad suuradda suurat likhlaas la yidhahdo qul huwa allah la yidhahdo tacdilu waxay u dhigmataa ulua alqur'aan qur'aanku saddex qaybood loo qeybiyey meel ka mida bay u dhigmataa rawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey tirmidi iyo ibnu maajah iyo imaam axmed intaba way wariyeen weyaan xadiidkan wuxuu noo sheegay fadliga suurat likhlaas ay leedahay fadliga suurat likhlaas ay leedahay ayuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam suurat likhlaas fadligay leedahay inay aada u fadli badantahu noo sheegay waa maxay qur'aanka ilaahay oo boqol iyo afar iyo tobanka suuradoodii markii saddex loo qaybiyo hal meel bay u dhigmataa buui saasuu nebiga noogu sheegay seebay marka ugu dhigmataa seebay ugu dhigmataa qur-aanka wuxuu ka hadlaa qur-aanka wuxuu ka hadlaa axkaam oo axkaam la jidaynaayo wax la reebayo wax la is amrayo wax la iska reebayo bau ka hadlaa qur-aanku wuxuu ka hadlaa qasas iyo taariikh ummadihii hore qisooyinkoodii iyo ambiyadii wixii kala gaaray ayuu ka warramay qur-aanku wuxuu ka warramaa towxiidka iyo iimaanka iyo caqiidada saxiixa ah ayuu ka warramaa oo allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa ku xiran ayuu ka warramaa marka saddexdaa arrimood mid ka mid ah oo iimaankii iyo caqiidadii iyo towxiidkii ah bay suuratulikhlaas awalkeeda iyo aakhirkeedaba ay ka warramaysaa soo qur-aanka saddex kama hadli jirin hal meeloo ka midabay keligeed ka hadlaysaa waa suuradda keliya min awal ilaa aakhir wada tawxiidkii caqiidada ah weeyaan marka sidaasa waxaa la leeyahay tacdilu hulus alqur'aan qur'aanka saddex meelood markii loo dhigo meel ka mida bay u dhigmataa maxaa yeelay qul huwa allaahu axad alla inuu keligii yahayo oo ilaahyaal badan aynan jirin ayay tusaysaa allahu samad markaad tidhaahdana macbuudka la caabudo oo loo qasdo oo dadka xaajaadkooda iyo danahooda cid walbaba ay la aado inuu allah yahay cibaadada allah iskala weeya lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad allah inuusan makhluuqa la mid ahayn maxaa yeele makhluuqa ama waxbuu dhalay ama waa la dhalay waa la dhalay asna waxbuu dhalay wuxuu leeyahay cid u dhigmatoo la midaba makhluuqii la helaya intaasoo dhan ilaahay lamana dhalin waxna ma dhalin wax u dhigmana ma jiro oo isaga la mid ahna ma jiro marka waa tawxiid keliya waxay ka hadlaysa suuradda dham sidaasay marka qur'aanka qayb weyn oo ka hadlo ayay suurat likhlaas ay ugu dhigmataa weeyaan macnahaas weeyaan alxadiidu asaabic wahamaanuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi qul huwa allaahu axad suurat likhlaasaa loo jeeda suuraddaas qul huwa allahu axadun ka bilaabataa tacdilu waxay u dhigmataa ulus alqur'aan qur'aanka saddex meelood markii loo qaybiya meel ka mida ayay u dhigmataa weeyaan rawaahu imaamu muslim ayaa wariye fii saxiixihi buu ku warinayaa wey alxadiidu athaamin wahamaanuun xadiidkii sideed iyo siddeetanaad can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala cabdillahi mascuud baa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi laa xasada ilaa fitnatayni xasad ma jiro wax laisku xasto ilaa laba shay mooye laba shay umbaa la isku xasti karaa labada shay waa kuway waxaad xasti kartaa rajulun qof aataahu allaahu maalan xoolo uu ilaahay siiyey oo markaa fasalladahu qofkii allaah uu ku diray xoolihii ku diray calaa halakatihi baabi'intiisa xoolaha u baabi'iyo filxaqi xaqa uu ku baabi'iyo yacni qof xoolihiisa uun xaqi keliya ku bixiyo xoolihiisaa lagu diray xaggee ku bixiya meel xun kuma bixiye xaquu ku bixiya xaqu ugu gargaara wanaaguu ku bixiya wixii shareecada fartay buu ku dhiibaa kaasoo kale waa la xastaa bimacnaa waa ka hadli doonnaa xasadku xasadnimadii ilaahayo ka baabi'i ahayd maahe kamashaa la yidhaahda waa la kantaa ilaahayo anigana xoolahaasoo kale isii si aan xaqa ugu adeegsado anigana aan ku bixiyo taasaa loo doonaya wa rajulun kan labaadna waa qof weyn aataahu allaahu alxikma alla uu xikmo siiyey xikmuu siiyey xikmada waa cilmi cilmi buu siiyey sawaabkiibuu waafajiyey waa caalim markaasuu cilmigiisii kale maaragtay ummaddii wada gaarsiinaya fa huwa markaas uu yahay axadkii yaqdi biha cilmigii mid wax ku xukumaya uu yahay yacni wuxuu amrayo wuxuu reebayo kulli cilmiba uu daliila u wada haystaa iyo xujo wa yucallimuhaa dadkiina uu barayo waxbuu ku xukmaa dadkana wuu baraa kaasoo kale asagana waa la xastaa oo waxaa la yidhaahdaa xasadnimada waxaa weeye waa kamashadiiyo tiraahdo inaad kanatoo tiraahdo kamatoo tiraahdo allahayow cilmiga ninkaas aasiisayoo kale anna isii khasnadaada waa weyn tahaye si aan anna ugu camal falo ummaddana u baro ummaddana aan ugu kala xukumo dhexdooda aan wax ku kala saaro xadiidkaas waa muttafaq calayhi bukhaari iyo muslim baa wariyey ibnu maajah imaam axmedna waa ay soo saareen wey xadiidkan nooca xasadka la yidhaahda lafdiga xasadka inuu laba nooc u qaybsamabuu noo sheegay mid mamduuxa oo la ammaanay iyo mid madmuuma oo la ceebeeyey xasadka xun oo madmuumka ahee shareecadu ay ceebaysay waa midka ilaahay qofkuu nicmo siiyey qof baa ilaahay caqli siiyey oo maaragta raajax ah qof baa ilaahay cilmi siiyey qof baa maaragta ilaahay wuxuu siiyey maal iyo xoolo buu siiyey qofba awood iyo qudro ilaahay siiyey qofba waxbuu ilaahay ku fadilay inaad walaalkaaga wixii rabbi uu ku fadilay inay ka baaba'aan inaad jeclaato ilaahayo wixiisii dhaafi aad tidhaahdo xoolihiisi ilaahayo ka tirtir cilmigiisa ilaahayo halmaamsi eber ka dhig ilaahayo maaragtay awoodda aa siisay baabi'i hadaad tidhaahdo waa madmuum waana shay xaaraama waa shay muxarama xasadkaasoo kale waxaa weeye xadiidka inkastoo wax laga sheego nebigu wuxuu yidhi iyaakum walxasad war xasadnimada iska ilaaliya fa ina alxasada yaakulu yani alxasanaat kama taakulu naaru alxataba xasadka iska ilaaliya maxaa yeele wuxuu cunaa xasanaadka ayuu cunaa sida qoryaha ay dabku dabku sida qoryaha u cunoo kaleeto xaabada iyo waxa lamidka uu cuno oo kaleba xasanaadkaad u cunay marka xasadka waa shay xun xasadkaasoo kale in walaalka nicmada ilaahay siiye inuu ilaahay dhaafiyo hadday tahay nicma diiniya hadday tahay nicma dunyawiya inaad jeclaato oo qalbigaada uu shaydaan ku ridahay waa xasad oo madmuum aho aada u xun weeyaan xasadka maxmuudka ah ee wanaagsan waxaa weeye oo hadda nebiga uu ka hadlay waxaa weeyaan inaad jeclaato walaalkaa nicmadu ilaahay siiyey inuu ilaahay u baaqiya oo alla u kordhiyo u siyaadiyo inaad la jeclaato laakiin rabbigaaga aa weydiisatoo tidhaahdo allahayow anna isii khayrkaasoo kale isii aan u adeegsana wanaagga xoolo ilaahay inta ku soo geliyo aa markaasi yacni dadka masaakiinta uga kaalmayso khayraadka dadka muslimiinta aad ugu samayso yacni maaragta hadday agoon yihiin malaaji aa u samayso muslimiintii aad wax ugu qabato yacni oo ummadda aad khayrka ku halaagto xoolahaada qofka taa inuu jeclaysto fadligaasoo kale ama cilmi ilaahay inuu ku siiyo si aad cilmigaas u nashriso ummadda aa u barto dadkii isqabsada aad ku kala saarto inuu ilaahay ku siiyo inaa ilaahayna weydiisato walaalkaana kiisa inuu ilaahay u kordhiyo haddaa weydiisato taa waxa weeyaan waa midka mamduuxa ah ee wanaagsan xasadna lama yidhaahdee xasadka lafdi ahaan ayaa la yidhaha waa xasad lugawiya laakiin waa waa tamani oo khayr aad ilaahay ka tamaniso jeclaata weeyaan waa midda ilaahay uu leeyahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxu khayr markuu ilaahay ku siiyo waxaa la rabaa khayrka inaad ku faraxda baa la rabaa weeyaan khibtada marka alkhibta baa carabta tidhaahdaa yani maaragta xasadka hadda la sheegayo kamashadaa la yidhahda yacni khayrkaas inuu ilaahay ku siiyo asagana ilaahay tiisa u daayo baa la rabaa laakiin waa inay noqotaa arrintaasi in khayrka iyo xaqa iyo wanaagga inay noqoto laakiin hadday tahay adduunyada shahawaadkeedii hebelba waa haystaaye ilaahayoo anna soo ugu raaxaysana anna adduunka aan ugu raaxaystay isii keliya ay tahay xataa laftiis wax wanaagsan maahan ay dhaan culammada kamashadaa lafteeda oodan ilaahay dartii iyo diinkiisa inaa ugu gargaartay aadan doonin laakiin anigana siduu hebel u tamatucayoo kale waxay soo gelaysaa yacni markii qaaruun xoolaha badan ilaahay uu siiyey fakharaja calaa qowmihi fii ziinatii xoolihiisoo dhanba bannaanka soo dhigay markii arkeenba waxay dhaheen yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruunu innahu laduu xadin cadiim yacni waxay yidhahdeen shallaytadeenne qaaruun waxa la siiyo kale maa nala siiyo alla mauna siiyo qaaruun nin mujrim ahoo nabiyullaahi muuse ka hor yimid oo kaafira buu ahaa uma aysan odhanayn annagaan xaq u adeegsanay ilaahay mauna siiyo laakiin siduu qaaruun ugu raaxaysanayo aan ugu raaxaysanoo kale bay yidhahdeen taasoo kale marka ajarna kama helaayo marka xasadka waxaa la rabaa waa inuu khibta noqdo adiga ilaahay khisnadiisa waaweynteeda ka bari kaa iyo mid ka badanba inuu iyo wax lamida inuu ilahay ku siiyo inaa weydiisata baa lagaa rabaa wey alxadiidu athaamin wahamaanuun can cabdillahi bni mascuudi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam laa xasada ilaa fitnatayn kamasho ma jirto oo liskanto khibta ma jiro ilaa fitnatayn laba shay mooye rajulun qof aataahu allahu maalan xoolo uu ilaahay siiyey fasallo oo deeqsi ah wey fasallatahu allaahu ilaahay uu ku diray calaa halakatihi baabi'intiisa xoolihii filxaqi xaqa uu ku baabi'yo meel khayr masaajiduu ku dhisaa madaarisuu ku dhisaa mustashfayaad isbitaalou dadka ugu samaynaa ceelal buu ugu qodaa waddooyin buu u samaynaa wax wanaagsan agoon buu u xaraynaa dad buu waxbarayaa daduu cafaaho maaragtay yacni waxbuu u kaalmaynaya ikaafatulmalhuufuu samayni waxaasoo dhan buu xoolihiisa ku bixiyaa kaasoo kale ilahu iga dhiginaa tiraa warajulun qof aataahu allaahu alxikmata alla xikmo uu siiyey fa huwa asaguna yaqdii biha xikmadii uu xukminaayo wa yucallimuhaa dadka uu barayo kaasoo kalena waa la tamaniyaa oo waa la jeclaadaa weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim way soo saareen alxadiidu taasic waamaanuun xadiidkii sagaal iyo siddeetanaad can cabdillahi bn mascuudi radia allaahu canhu cabdillahi mascuud baa laga wariyey radia allaahu canhu allah ka raadi noqday inuu wuxuu leeyahay ana anabiya sala allahu calay wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa rasuulka yadcuu mid ducaysto oo rabbigiisa barya buu ahaa yadcuu mid rabbigiisa baryo ayuu ahaa muxuu ku ducaysan jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray rasuulka allaahumma inii as'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina kelimaddaasuu ilaahay yacni ku baryi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam allahuma yaa allahuma allah yow inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaya alhuda hanuun baan ku weydiisanay watuqa alla kacabsi baan ku weydiisanaya walcafaafa dhowrsani ayaan ku weydiisanaya aan xumaan oo dhan ka dhowrsano walghina tanaadnimaan rabbiga ku weydiisanaya rawaahu muslimun imaam muslim ayaa wariyey wakadalika ibnu maajah imaam axmed ayagana way wariyeen weyaan xadiidka ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam afar shay buu ilaahay ka baryey afar shay oo aad u wan wanaagsan ayuu ilaahay ka baryey alhudaa watuqaa hanuun iyo alla kacabsi alhudaa waa alcilmu naafic markuu ilaahay cilmi naafica ku siiyo cilmi wax tarayo oo adiga aa ku intifaacdo khalqigana aa ku anfacdo waa hanuun wey watuqaana waxaa la yidhaha alcamalu saalix camal saalixa inaad samayso oo wuxuu allah iyo rasuulkiisa kaa reebeen aad ka harto waxay ku amreenna aad la timaaddo waa camalka saalixa wey watuqaana kaasaa loo jeeda alcafaafa waxaa la yidhaahdaa dhowrsani oo aad iska ilaaliso khalqiga ama bani aadam inuu qalbigaada ku xirnaado dadka su-aashood inaad ka kaaftoonto oo iska ilaaliso allah aad ku xirnaato muxaramaadka inaad iska ilaaliso waxalla wixii xaaraama oo dhan inaad iska ilaaliso macaasida iyo zinada iyo wax xun oo dhan qurun oo dhan ribada inaad iska ilaalisid waalghina haninimo iyo tanaadnimo inuu ilaahay ku siiyo yacnii inuu faqriga ilaahay faqiir kaa dhigin khinaatu nafsi ku siiyo xoolahu ilaahay ku siiyana haba kuu yaraadaane ilaahay qanaaco uu kugu siiyo taasaa loo jeedaa weeye marka afar shay oo aad iyo aad u wanaagsan ayuu nabigeenna ilaahay ku baryi jiray ducooyinka waxay ka mid tahay jawaamiculkalimka ah qofka inuu ku ducaysto mar walbaba ay aad muhiim u tahay allahuma innii as'aluka alhudaa watuqa walcafaafa walghina afar shay oo qiimo leh way qofku ilaahay siiye subxaana watacaala oo qof faa'iiday weeyaan xadiidu taasic waamaanuun marwiyun can cabdillahi bni mascuudin radia allaahu canhu cabdillahi bni mascuud baa laga wariyey radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calay wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yadcuu mid ilaahay ku baryo ducaysto muxuu ku baryi jiray fayaquulu wuxuu odhan jiray allaahuma yaa allaahuma allahyow innii as'aluka alhudaa hanuun baan ku weydiisan watuqa alla kacabsi baan ku weydiisan walcafaafa dhowrsani baan ku weydiisanaya oon xumaan oo dhan ka dhowrsado walhinaa haninimo oo xoolo ahna waa ku weydiisan waxaan ku weydiisanaya khinaatu nafsi qanaacadiina waan ku weydiisanaya wixii aad isiisa inaan ku deeqtoomo alxadiidu tiscuun xadiidkii sagaashanaad marwiin can cabdilaahi bni camrin radia allaahu canhuma cabdulaahi bni camr bni caas ayaa isna laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man axabba qofkii jecel an yusaxsaxa in laga dheereeyo laga fogeeyo cani naari naar in laga fogeeyo qofka doonayo jeclaada wa yudkhala aljanna jannadana la geeyo oo la geliyo jannada alle in la geliyana ou jeclaado qofka naarta in laga fogeeyo jecel jannada allana in la geliyo doonayaahoo jeclaaday falta'ti ha u timaaddo maniyatuhu geeridiisa iyo dhimashadiisa ha u timaaddo wa huwa isaga oo yu'minu billahi walyowmi alaakhir yu'minu rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira rumaysan geeridiisa ha u timaado walya'ti ila annaasi dadkana ha ula yimaado alladii yuxibu an yu'taa ilayhi alladii kii yuxibu uu jeclaa an yu'taa ilayhi in loola yimaado asagoo ay dadka kula mucaamaloodaan wixii ou jeclaana dadka ha ula yimaado wey rawaahu muslimun xadiidkaas imaam muslim baa fii saxiixii ku wariyey nasaa'i iyo abu daawuud ibni maaja imaam axmed ayagana waa soo saareen wey xadiidkan wuxuu jannada in la galo oo qofka jannada ilaahay uu geeyo naartana alla uu ka ilaaliyo laba shaybuu ku xiray laba sababuu ku xiray haddaan rabto inuu ilaahay janno ku siiyo naartiisiiyo cadaabkiisana kaa badbaadiyo laba arrimood inaad la timaadaa lagaa rabo kan koowaad waa aliimaanu billah walyowmi alaakhir iimaankii kaamilka ah diinkii inaad rumayso allah iyo maaragtay diinkii oo idil wixii inaan rumaysan lagu weydiistay iimaan kaamil inaan la timaado allah malaa'igtiisa rusushiisa kutubtiisa yacni maaragtay qadarkii qiyaamihii wax alla wixii lagaa dalbo arkaanuliimaanka ah arkaanulislaamkii la timaado diinkii or inaad la timaaddo waa lagaa rabaa wey sababkaas waxaa lagu gaaraa jannada ilaahayna waa lagu gaaraa cadaabkana waa looga badbaada tan labaad alkhuluqu alxasan dabciga wanaagsan wey dabeecadda wanaagsanna jannadaa lagu galaa cadaabkana waa looga badbaada maxaa ka mid a dabeecadda wanaagsan waa midda nebiga uu leeyahay yacni waxa adiga naftaada aad u jeceshahay walaalkaa ula jeclo la jeclo waaba iimaankeenna lagu xiro laa yumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih midkiin iimaan lagama helayo ilaa walaalkii wuxuu naftiisa u jecel yahay oo la jeclaado marka adigu waxaad jeceshahay dadka inay wax xun kaa ilaaliyaan kelimad xun inaan lagu dhihin wanaag in laguu sameeyaa jeceshahay in lagu ixtiraamaa jeceshahay qofku in la qiimeeyo rabaa waxyaalo badan baad jeceshahay run in laguu sheegaad rabtaa oo been laguu sheegi inaan lagu khiyaanin baad rabtaa inaan wax dhiba lagu gaarsiinin baad doonaysaa saasoo kale adna walaalkaaga muslimka kula mucaamalo wixii adiga aad jeceshahay in lagula mucaamaloodo kula mucaamalo oo wanaaga waxa aad naftaada u necab tahayna walaalkaa u nac ha kula mucaamaloonin ha khiyaanin been ha u sheegin yacnii dhibaato ha gaarsiinin ha xamanin wax uu asagu necab yahay naftaada aa u necab tahay adna walaalkaa u nacwey labadaas markuu qofku xaqiijiyo waa ilaahay allaah oo la rumeeyo oo camalkaaga rabbi u barax tirto iyo ixsaan oo khalqiga iyo mucaamalo tayibo dadka kula dhaqanto labadaa markaa la timaado allaah waxa weeye naartana waa kaa badbaadin jannadiisana waa u ku siina wey alxadiidu tiscuun xadiidkii sagaashanaad marwiyin can cabdilaahi bni camr radia allaahu canhumaa cabdulaahi bni camar baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah yidhi calayhi salaatu wasalaam man axabba qofkii jecel qofka jecel an yuzaxzaxa can innaar naarta in laga fogeeyo an yubcada can innaar naarta in laga fogeeyo qofka jecel wayudkhala aljanna jannada in la geliyo doonayahay falta'ti ha u timaado maniyatuhu geeridiisii iyo dhimashadiisii mowdka ha u yimaado wa huwa isagoo yu'minu billahi walyowmi alaakhir isagoo allah yowma alaakhira rumaysan geerida ha u timaado tan labaad walya'ti ha ula yimaado ila annaasi dadka alladii yuxibu waxa uu jecel yahay an yu'taa ilayhi in loola yimaado waxa in lagula mucaamalooda aad jeceshahayna dadka ula imow markaas ilaahay subxaana wa tacaala labadaa markaa xaqiijiso jannadiisana wuu ku siini cadaabkiisana wuu kaa qabanaya maxaa yeele waxaad u istaagtay xaqullahna waad gudatay yacnii xaqulkhalqina waad gudatay khalqiga xaqiisana waad gudatay wey rawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina maxamedin